halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos uga dhegaysataan mowjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobankii ko iyo soddonka mitrband efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somaali subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo sabti ah bisha maarjna waa laba iyo toban sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa lixdii iyo barkii aroornimo idaacaddeenna saaka iyo caalamkuna waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a xafiiska federaalka ee dembi baarista maraykanka ee f b i-da uu sheegay in siddeed iyo tobankii bilood ee lasoo dhaafay ay laba jibaarantay baaritaanada argagixiso gudaha dalka maraykanka
and anti-authority or anti-government violent extremists, specifically militia violent extremists, present the most lethal.
waxaanu qiimayn ku ogaanay in ay yihiin dad isku urursaday qaab ku salaysan isir wadaagga kuwaas oo ah xagjirka rabshadaha wata ee u ololaya sarraynta jinsiyadda cad ama dowladda ka soo horjeeda waxaana noo caddaatay in dadka noocaas ah gaar ahaan kuwa maleeshiyaadka ah ay hadda yihiin halista ugu weyn xuutiyiinta yeman oo sheegay inay weerareen xarumo shidaal oo ku yaala dalka sacuudiga biritan oo shacabkeeda ka codsanaysa inay soo dhoweeyaan qaxootiga yukrain toddobaadka dhaqanka kala duwan ee qowmiyadaha ku nool australia oo looga dabaaldega waddankaasi iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin aqhriyo ruushka ayaa ballaarinaya dagaalka uu ka wada dalka ukrain isagoo bartilmaameedsanaya hadda dhinaca galbeed ee waddankaasi islamarkaana u muuqda inuu dib isugu urursanayo ciidamadiisa meel u dhow caasimada kiev halka maraykanka iyo xulufadiisuna ay sii adkaynayaan cunuqabataynta ruushka ka dhanka ah sarkaal sare oo ka tirsan waaxda difaaca maraykanka oo magaciisa ka gaabsada ayaa xaqiijiyey in ruushka uu bilaabay inuu bartilmaameedsado meelo ku yaala galbeedka dalkaasi isagoo duqeeya xarunta dhinaca cirka ee ku taala magaalada iyo ivano frankovis jimcihii shalay in ka badan sideed boqol oo gantaal ayaa ilaa iyo hadda ruushku uu riday gudaha dalka ukrain tan iyo markii dagaalku uu bilowday iyadoo difaaca ciidamada ruushka ee waqooyi galbeed ee kiev uu weli shan iyo toban kilomitir u jiro bartamaha caasimadda ayaa waxay hadda bilaabeen in ay ku sii dhowaadaan magaalada sida uu sheegay sargaalkan afhayeenka bentagoonka john kirby ayaa u sheegay wariyaasha shalay in ay qiimooyntoodii ay sameeyeen ay ku ogaadeen in ruushka uu bilaabayo inuu waxoogaa guula ah uu ka gaaro weerarka uu ku wada kiev gaar ahaana dhinaca bariga dadaalada ruushka uu ku doonaya inuu ku qorto calooshood u shaqaystayaal ajaanib ah si uu u xoojiyo dagaalka uu ka wada yukrain ayaa u muuqda mid weli la taaban karo ku aadan iskudayga ruushka uu ku doonayo inuu ciidamo waaye aragnimo ule dagaalka oo kasoo jeeda wadamada ay dagaalada ka jiraan sida syriya oo kale uu qorto ayaa maalmahanba aada u wareegaysay balse maraykanku wuxuu sheegay in dadaaladaasi hadda ay yihiin kuwo war uun ku kooban madaxweyne valadimir putin ayaa jimcihii shalay waxa uu si rasmia u ansixiyey geynta ku dhowaad lix iyo toban kun oo dagaalyahano bariga dhexe ah iyadoo muuqaal ciidamada siiriya ah la helay kuwaasoo muujinaya sida ay u doonayaan inay u dagaalamaan markaasi islamarkaana waxaa muuqaaladaasi lasoo geliyey baraha bulshada wargeyska kasoo baxa syriya oo lagu magacaabo deresor labaatan iyo afar ayaa ilo kala duwan ka soo xigtay in ugu yaraan hogaamiyaha hal koox maleeshiyaadka ruushka uu taageero ee dalka syriya uu ogolaaday inuu dagaalyahano u diro dalka ukrain waxaa kaleoo wargeysku uu sheegay in kooxda wagner group ee sida milatariga u tababaran milkiilahooduna uu xiriir dhow la leeyahay valadimir putin uu hadda haysto ku dhowaad afar kun oo mutadawicin reer syriya ah oo dagaalka ukrain doonaya in ay ka qayb qaataan degeystayaal meel walbo aad nagala socotaan halkani waa v o a washington waana idaacaddeenii aroornimo xafiiska federaalka ee dambe baarista maraykanka ee f b i-da ayaa sheegay in sideed iyo tobankii bilood ee lasoo dhaafay ay laba jibaarmeen baaritaanada argagixisada gudaha maraykanka wariyaha v o e da jessica stone ayaa la hadashay khubaro ka tirsan la dagaalanka argagixisanimada oo keenaya farsamooyin markii hore looga shaqeeyey dibadda si loola dagaalamo dhibaatada sii kordhaysa ee xagjirnimada gudaha maraykanka xuseen barre aadan ayaa faahfaahinta warbixintan inoo haya dhallinyarada ku nool gobolka abyan ee dalka yemen ayaa la baraa farsamada guryaha loo dhiso si ay shaqo u helaan tallaabadan ayaa dhistay dareenkooda bulshada iyada oo sare u qaaday wacyigooda sida ay faahfaahinayso lujayn kiki oo ah sarkaalka barnaamijyada ee xarunta caalamiga ah ee diinta iyo diblomaasiyadda ee loo yaqaano i c r d waxaanu u isticmaalnaa istaraatiijiyadan si aan uga hortagno halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o e washington warbixintaasina xuseen barre aadan ayaa inoo haya warbixintaasi waanu kusoo noqon doonaayo xuutiyiinta yeman ayaa sheegay in ay weerara ka geysteen goobo muhima oo ku yaala gudaha dalka sacuudiga warbixin arrintan ku saabsan waryaheena xuseen saxnuuni ayaa noo soo diray
maleeshiyada xuutiyiinta dalka yemen ayaa sheegay jimcihii in ay weerareen saddex warshadood oo saliidda sifeeya oo sacuudi arabiya ay leedahay kadib markii ay weerareen sagaal diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn ah weerarada ayaa lala beegsaday warshadaha shirkadda aromco ee ku yaala magaalooyinka riyaad jazaan iyo abha oo sacuudi arabiya ka tirsan ayuu yidhi afhayeenka milatariga xuutiyiinta yaxya sariic oo waraysi siiyey tv-ga almasiira ee xuutiyiinta ay maamulaan afhayeenku waxa uu sheegay in weeraradu ay jawaab u yihiin is-hortaaga sacuudi arabiya ee maraakiibta shidaalka ee soo gelaya dalkaasi yemen isagoo wacad ku maray in kooxdiisa ay qaadi doonto weeraro badan oo ka dhan ah sacuudi arabiya dhinaca kale tv-ga al carabiya ee boqortooyada sacuudi arabiya ay maamusho ayaa sheegay in weeraro loo geysay warshada sifaysa saliidda ee riyaada ka gadaal markii diyaaradaha duruuniska ay weerareen halkaasi maleeshiyada xuutiyiinta yemen ee taageerada ka helaya dowladda iiraan ayaa baryahan dambe xoojisay weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalaha balaastikada ee ka dhanka sacuudi arabiya iyo dowladda imaaraadka carabta isbahaysiga ay hogaamiso sacuudi arabiya ee taageeraya ciidamada dowladda yemen ayaa inta badan weerarada noocan oo kale ah ka hortaga xiisaddan ayaa timid kadib markii maleeshiyada xuutiyiinta ay dhowaan lumiyeen degmooyin istaraatiiji ah oo ka tirsan gobolada shabwa iyo ma'riba ee dhacabartamaha dalka yemen ee saliidda qaniga ku ah dalka yemen ayaa tan iyo sannadii labada kun iyo afariyo tobankii ka socday dagaalo sukeeye kadib markii xoogaga xuutiyiinta ay la wareegeen gacan ku-haynta gobollo badan oo ku yaala waqooyiga waddankaasi xukuumadda uu caalamka aqoonsan yahay ee dalka yemen ee uu madaxweynaha ka yahay cabdirabbi mansuur haadi ayaa xilligaasi lagu qasbay inay isaga cararaan caasimadda dalkaasi ee sancaa xulufada dowladaha carabta ee suniga oo ay horkacayso sacuudi arabiya ayaa ciidamo badan geliyey dalka yemen sannadii labada kun iyo shan iyo tobankii si ay u taageeraan dowladda taagta daran ee dalka yemen dagaalada u dhexeeyay dowladda suniga iyo kooxda fallaagada ee shiicada ah ee xuutiyiinta ayaa sababay geerida kumanaan qof oo rayd ah iyo barakaca malaayiin qof oo reer yemen ah sidoo kale qaramada midoobey ayaa sheegtay dagaalada sukeeye ee ka socda dalka yemen in ay sababeen dhibaato dhinaca bani aadannimada tii ugu xumeed abida oo ka dhacda dunida xuseen saxnuuni v o a qaahira
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington xafiiska federaalka ee dambe baarista mareykanka f b i-dana waxay sheegeen in siddeed iyo tobankii bilood ee u dambeysay ay laba jibaaratay baaritaanada argagixisada gudaha mareykanka wariyaha v o eda jessica stone ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan noo diyaarisay xuseen barre aadan ayaana soo jeedinaya dhallinyarada ku nool gobolka abyan ee dalka yemen ayaa la baraa farsamada guryaha loo dhiso si ay shaqo u helaan tallaabadan ayaa dhistay dareenkooda bulshada iyada oo sare u qaaday wacyigooda sida ay faahfaahinayso lujayn kiki oo ah sarkaalka barnaamijyada ee xarunta caalamiga ah ee diinta iyo diblomaasiyadda ee loo yaqaano i c r d waxaanu u isticmaalnaa istaraatiijiyadan si aan uga hortagno qallafsanaanta xagjirnimada rabshadaha wadata gaar ahaan bulshooyinka u nugul arrimahaasi saddex meelahoodoo laba dhallinyarada la waraystay ee gobolka abyan ee dalka yemen ayaa sheegay una sheegay i c r d du in barnaamijku uu yareeyey suurtagalnimada in ay ku biiraan kooxaha hubaysan tilmaamaha ugu muhiimsan ee habka i c r d isticmaashay waa la shaqaynta hogaamiyayaasha diinta si xididada loogu siibo fikirka rabshadaha wata ka hor inta aanu bulshada kusii fidin sida ay mar kale sheegayso lujayn kiki hogaamiyayaasha diimuhu haddii ay leeyihiin karti iyo xidhiidho qoto dheer oo ay la leeyihiin dadka ay matalaan waxay ogaan karaan calaamadaha digniinta hore u ah ee xagjirnimada i c r d ayaa keenaysa isla istaraatiijiyadaasi guryaha cibaadada ee sideed magaalo oo maraykanka ah sida uu faahfaahinayo james barton oo ah guddoomiyaha i c r d aad bay muhiim u tahay in la aqoonsado hogaamiyayaasha diimeed ee muhiimka ah ee loo arko inay leeyihiin awood iyo sharci waxay dib u riixi karaan iyagoo isticmaalaya doodaha caqiidada iyo qiyamka ku salaysan dhaqanka si ay uga shaqeeyaan sidii looga hortegi lahaa isticmaalka rabshadaha si loo xaliyo khilaafaadka master batent waxa uu sheegay in habkani uu si gaar ah muhiim ugu yahay gudaha maraykanka sida qaar ka mid ah dhaqdhaqaaqayaasha garabka midig ee isticmaalo caqiidadooda masiixiga ah si ay ugu qilsameeyaan rabshadaha sidii ay sameeyeen intii lagu jiray rabshadihii lagu weeraray xarunta cabitol hillka ee golaha koongareska maraykanka bishii januari ee sanadkii hore khubarada ayaa sheegaya in aragtida loo yaqaano wadaniyadda masiixiga ah taasi oo ay daliil ka dhigsan karaan dadka xagjirka ah ee midigta fog ee aaminsan sarraynta midabka cad ama dadka caddaanka ah sida kooxda loo yaqaano broud boys hadafka kooxahani waa in maraykanku ahaado qaranka masiixiyiinta caddaanka ah waxaana arrintan faahfaahinaya timothy langan oo ah madaxa ka hortega xagjirnimada ee f b i-da we assess that racially or ethnically motivated violent extremists advocating for the superiority of the white race and anti-authority or anti-government violent extremists, specifically militia violent extremists, present the most lethal.
waxaanu qiimeyn ku ogaanay in ay yihiin dad isku urursaday qaab ku salaysan isir wadaagga kuwaas oo ah xagjirka rabshadaha wata ee u ololaya sarraynta jinsiyadda cad ama dowladda ka soo horjeeda waxaana noo caddaatay in dadka noocaas ah gaar ahaan kuwa maleeshiyaadka ah ay hadda yihiin halista ugu weyn fadia ramilangam oo ah khabiir ku xeel dheer ka hortagga xagjirnimada ayaa ku doodaysa in fikradaha xagjirka ah ee rabshadaha wata ay wadaagaan xidid isku mid ah waxaa marar badan kuu muuqanaya inay qabaan baahida waxlahaanshaha iyo rabitaan ah in ay ka mid ahaadaan kooxo ka weyn naftooda ama aan iyaga un ku koobnayn vadia ramalangam waxay hogaamisaa urur lagu magacaabo muunshut kaasoo u jiheeya kuwa raadinaya macluumaadka xagjirnimada ee internetka dhanka agabka ay shaqo ku heli lahaayeen uguna xidhnaan lahaayeen bulshadooda uma baahnin habab gooni ah oo aan kula dagaalanno xagjirka mayalka adag uma baahnin habab kala duwan si aan ula dagaalanno naasiyiinta cusub ugu dambayntii waxa aan halkan u baahan nahay waa farsamo isku mid ah khubarada ka hortagga xagjirka ayaa sheegaya in la gaadhay wakhtigii gudaha maraykanka lagu dabiqi lahaa farsamooyinka ka hortagga xagjirnimada ee hore u soo shaqeeyey
warbixintaasina xuseen baraadan ayaa noo soo jeedinaya halkaaad kala socotaana waa v o a washington dowladda britain ayaa ka codsatay in dadweynaha ingiriiska ganacsatada hay-adaha iyo kooxaha bulshaduba ay marti ahaan u qaabilaan dadka kasoo qaxaya duulaanka ruushka ku qaaday ukrain saraakiisha laanta socdaalka ee britain ayaa ka shaqayn doona in ay qaxootiga ukrain u gudbiso shakhsiyaadka ama hay-adaha ku haboon in ay dejin karaan waana inay dadkaasi ogolaadaan in qaxootiga ay hayaan muddo ilaa lix bilood ah sidoo kalena ay caddeeyaan inay buuxin karaan shuruudaha ku haboon ahaynta qaxootiga warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada london nooga soo diray waryaheena cabdixaafid cawil ismaaciil waa qayb ka mid a dadaalka ay britain ugu jirto inay u muuqato inay qayb libaaxle ka qaadanayso qaabiladda qaxoontiga ukraine xataa iyada oo aan ka mid ahayn midowda yurub iyo iyada oo dhowr jeer dowladda ay xisbiyada mucaaradka iyo hay-adaha u dooda xuquuqda dadka magaridoonka ah ku canaanteen inay london ka cagajidayso qaxoonti badan oo reer ukraine ah inay qaabisho nidaamkan oo cusub waa markii ugu horeysay ee britain ay dadweynaha ka codsato inay ka qayb qaataan martigelinta dadka reer ukraine ee britain soo gaadhaya ra-iisul wasaaraha britain boris johnson oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay inay dowladdiisu si naxariis lowla dhaqmi doonto dadka qaxoontiga ah ee ka soo qaxaya ukraine waxaa kale oo uu sheegay in nidaamkan cusub ee dadka hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bani-aadnimada ganacsiyada iyo kooxaha kala duwan ee bulshadu ay dejin doonaan qaxoontigaas faahfaahin dheeraada ay dowladdu toddobaadka soo socda ka bixin doonto waa kuwan qaar ka mida dadka ka qaxaya ukraine
anigu waxaan ka imid galbeedka ukraine deegaanada dhexda ku yaallo iyo bariga ayaanu dhacnaa laakiin putin lama aamini karo gabadhii aanu dhalnay ayaan wadaa ninkaygii ilama socdo waxbaanu iska dhicin doonaa haddii xataa aanan yurub na caawinin
dowladda britain canaan badan ayay kala kulantay xisbiyada mucaaradka iyo dadka u ololeeya qaxoontiga ma la odhan karaa isbeddel ayaa ku yimi kaalinta ay britain qaadanayso su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed ibraahim hirari oo ka faallooda arrimaha britain degana magaalada glasgow ee mandaqada scotland boris johnson waxa uu sheegay inay muhiim tahay in uu madaxweyne putin ku guul daraysto weerarka uu ku qaaday ukraine iyadoo taa laga duulayo ayaa ukraine waxay waddanka u k uu siiyey waxay ugu yeedheen caawimo dilaaya wasiirka gaashaandhigga ee u k ben wallis waxa uu taakulaynta ukraine ka qaatay door weyn laakiinse waxaa la saluugsan yahay qaabilada u k ay qaabishay dadka lagu tilmaamay labada milyan ee ka qaxay dagaalka ukraine waxaa toddobaadkan la isbarbar dhigayay qaabilada qaxootiga ee u k iyo kuwa wadamada kale ee yurub iyadoo aada loo hadal hayay soddonka kun ee jarmalku uu aqbalay iyo tirada u k oo toddobaadkan taagnayd saddex boqol oo keliya dowladduna way dareensan tahay in dadaalkeedu uu gaabis yahay oo ra-iisul wasaaruhu markii uu arbacadii baarlamanka la hadlayay de waxa uu sheegayay inay dowladdiisu ay hogaamiyo hogaamiyaan dad ka soo jeeda qoysas qaxootiya kuwaasoo uga jeeday wasiirka arrimaha gudaha briti batel oo reerkoodu kasoo baxsaday idi amiil labayo toddobaatankii iyo wasiirka cadaaladda dominic raab oo aabihii kasoo cararay hitler kuaaaoqoideedsoddonkii inta badan dadyoga ka soo horjeeda inay qaxoonti badani britain soo galaan waxa ay ku doodaan inay culays uu soo fuuli doono hay-adaha dowladda ee bixiya adeegyada bulshada sida guryaha iyo caafimaadka laakiin uma muuqato in wararkaasi iminka ka jiro yurub iyo britain-ba xogayaha dowladda hoose ee guriyeynta britain michael goof ayaa faahfaahin ka bixin doona nidaamka uu u shaqayn doono qaabka ay u imanayaan qaxoontiga ukraine ee qaraabada ku leh britain iyo habka ay kooxaha kala duwan ee bulshada ganacsatada iyo hay-adaha ka shaqeeya gargaarka bani-aadnimadu ay u kafaalo qaadi doonaan cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan toddobaadka dhaqamada kala duwan ee qowmiyadaha ku nool australia ayaa looga dabaaldegayaa wadankaasi haddaba soomaalida ku nool wadankaasi sidee bay uga qayb qaadanayaan isbuuca dhaqamadaasi su-aashaasi iyo kuwo kaleba wariyaha v o ed ee qaaradda australia ibraahim cumar baafa ayaa weydiiyey injineer cabdulaahi aadan oo ah keydiye agabka kala duwan ee soomaalida ay hidaha iyo dhaqanka u leedahay ah
ibraahim cumar baafa aad baan kaaga mahadinaya su-aashaada waxa weeye isbuucan waxaa la yidhahdaa isbuucada dhaqamada kala duwan ee dalalka kala duwan ee adduunka oo dhan marka soomaalidu waxay kaga jirtaa kaalin weyn waxaan ku degannahay wadankan australia soomaali fara badan oo kala degan gobollada kala duwan laakiin waxay ugu badan yihiin gobolkan victoria annaguna waxaan tan iyo kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo shantii ayaan bilownay inaan ururino markaan aragnay baahi ka jirta wadanka gudihiisa soomaalidii wadankan timid oo soo badatay caruuro ku dhashay caruurihii marka waxaan aragnay inay baahi jirto in aan ururino agabka dhaqanka iyo caadooyinka soomaalida ay leeyihiin kutubta sugaanta afka soomaaliga qoraalkiisa inaan ururino oo aan isbuuc mataqaanaa sanadkiiba usbuucan oo kaleeto aan bandhigyo joogta oo samayno waayahay bandhigyada marka halkee kaga qayb qaadataan qalabka ama agabka aad soo bandhigtaan maxay ka kooban yihiin sidee baad ugu sharaxdaan caruurtii halkan ku dhalatay oo kale
aad iyo aad baad umahadsan tahay waa su-aal qiimada leh waxa weeye ibrahim marka ugu horeyso waxaanu soo bandhignaa qalabkii soomaalida ay ku dhaqmi jirtay reer guuraaga ah waxaa loo yaqaanaa mataqaanaa reer guuraagii soomaalida ama somali nomads waxaan u bixinay mataqaanaa yacni nabadoon waxaan u bixinay barnaamijyo kala duwan baan sameynay oo aan kusoo bandhigayno qalabyada kala duwan sidii loo isticmaali jiray sidii loo huweyn jiray sidii loo qaadin jiray maxaa ka mid ah marka waxaa kamid ah waxaa kamid ah dhiisha waxaa kamid ah xaarinka waxaa kamid masafta hangoolka xeerada waxaa kamid ah dhaqamo kala duwan sida loo isticmaalo mataqaanaa sidee u fahmaan marka caruurta markaa u sharaxdaan ma sida- caruurta waxaan isku daraynaa maqal iyo muuqaal waxaan leenahay eh, taabo oo baro waxaan leenahay qalabkii aan tusaynaa qalabkii naftiisii baan tusaynaa markaan tusno ayaan haddana u sharxaynaa Een, sawir kama tusayno qalabyo fara badan oo haamo isugu jiro dhiilo een, een, mataqaanaa gaawaha caanaha lagu maalo een, waxyaalaha mataqaanaa idinka een, mataqaanaa dabqaadka waxaasoo dhan ayaan soo ururinay marka oo ka soo halkee ururinay halkee dhigtaan marka halkee kusoo bandhigtaan meel gaar ah oo soomaalida keliya imaana dadka kale xataa arki karaan miya aad iyo aad waxaa weeye waxaad jirtaa een, meel la yidhahdo kensington council een, xaafad xaafadahan ka mid ah oo councilka ayaa waxayna siisay meel qalabka lagu kaydiyo waa qalab badan toddoba boqol oo oo oo artifacts ayuu ka kooban yahay toddoba boqol oo oo mataqaanaa een, een, qalab la xirto iyo qalab mataqaanaa reermiyigu qaataan ayaa isugu jiro waxaa kaloo ku jira ilaa iyo saddex boqol oo buugaag soomaali qortay waxaa ku jiraan kabooyin kala duwan waxaa ku jiraan dharka haweenka dharka ragga aliindiga iyo marka eh, ha wakaas marka waxa weeyaan koortii waxyaalahaas oo dhan ayaa ayaa yaala meeshii In- injineera marka eh, dadka kale dhaqamada kala duwan markay yimaadaan oo ay arkaan kuwa soomaalida aad ma uga Sax.
helaan
walaalo waxa weeye horta dhaqanka aad baa loo xiiseeyaa to be honest waxa weeyaan runtii markaan kuu sheego een, dhaqanka soomaalida taariikh qoto dheer buu ku fadhiyaa oo ilaa iyo mataqaanaa kumaan kumoo sano gaaraya haddana waa la ictiraafay oo taariikhaha adduunka oo dhan jaamacadaha marka lasu keenay waxaa la ogaaday adduunka dhaqdhaqaaqiisa iyo dhaqankiisa iyo hidihiisa inuu ka bilowday geeska afrika Een, agabkan een, sidee kuugu suurta gashay in australia aad keento halkeese ka soo dhoofisay Een- een, ibrahim waxa weeye wallaahi howl badan baa naga gaadhay sababtoo ah eh, 1995 waxaan xasuustaa gabdho soomaaliyeed iyo dhalinyaro soomaaliyeed oo isu tagtay ayaa guryahoodii wixii yaalay soo ururiyey taasaan ku bilownay waxaan ku bilownay waxaan dhammaan shan iyo toban een, alaab oo mataqaanaa dad soo qaateen sida xaarin iyo mataqaanaa barshin iyo iyo hangool iyo waxaas maanta waxaan maraynaa toddoba boqol iyo labaatan yaan maraynaa alaabtaas waxaa laga soo kala arooriyey kenya een, mataqaanaa soomaaliya jabuuti een, hargeysa een, qof kasta oo soomaali ah oo baxaya ayaa waxaan ka codsanaynay markuu soo noqonayo inuu miisaankiisa noogu soo daro laba ala- laba shay ama saddex shay ama afar shay marka eh, qaarkood hataa dowladda australia naga kaalmaysay kaasi waxaa u ahaa injineer cabdulaahi aadan oo ah keediye ag- agabka kala duwan ee hidaha iyo dhaqanka soomaalida wuxuu u waramayey waryaheena australia ibraahim cumar baafo markana dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
a kuna wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabaye horyaalka waddanka ingiriiska kulamo adag ayaa maanta iyo caawa mar kale la isugu soo noqonaya kooxda kubadda cagta ee brighton of albion ayaa gurigeeda ku soo dhoweynaysa kooxda kubadda cagta ee liverpool liverpool ayaa waxay doonaysaa kulankan inay saddex dhibcood jabka ku shubato maadaama ay doonayso inay ku soo dhowaato kooxda kubadda cagta ee manchester city oo iyadu hoggaanka horyaalka ku hogaaminaysa lix dhibcood laakiin kooxda kubadda cagta ee manchester city kulan dheeri ayay ciyaartay taasi oo liverpool doonayso berri inay ka faa'iidaysato oo ay ka dhigto ciyaarta kulamada la ciyaaray oo isku mid a laakiin saddex dhibcood oo keliya laga sarreeyo iyadoo markaasi bisha abril kulanka labadan kooxood ee guriga manchester ku wada kulmi doonaan ay markaa kooxda liverpool rumaysan tahay in haddii ay kulankaa ka badiso uu horyaalku noqon doono mid ilaa iyo kama dambaysta lagu fariyo fuutamo si kastoo ay tahaba kooxda kubadda cagta ee brighton of albion oo gurigeeda ku ciyaaraysa ayaa lafteedu isku dayeysa awooddeeda oo dhanna isugu geynaysa siday dhibco kaga reeban lahayd kooxda kubadda cagta ee liverpool kooxaha burnley iyo brentford ayaa iyaguna ku wada ciyaaraya magaalada london oo guriga kooxda brentford ay labadan kooxood ku kulmayaan kooxda burnley ayaa waxa ay ka cararaysaa ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee waddanka ingiriiska waxaana kooxdu ay xooggeeda isugu geyn doontaa sidii ugu yaraan hal dhibac ay garoonka kooxda brentford ugala soo noqon lahayd kulanka sida weyn isha loogu hayo ayaa caawa fiidkii waxa uu dhex maraya kooxaha kubadda cagtae manchester united iyo tottenham hatsba labadan kooxood ayaa ku wada ciyaaraya gegida old travord ee magaalada manchester tottenham hatsba oo kulamadii u dambeeyey soo guulaysanaysay iyo manchester united oo guuldarrooyin la kulmaysay ayaana fooda isdaraya macalin conte ayaa waxaa haatan u xusuulduubayaa sidii uu kooxdiisa ugu suuro gelin lahaa inay u soo baxdo ciyaaraha horyaalka qaaradda yurub ee champions league macalinka kooxda kubadda cagta manchester united reynak ayaa isaguna waxa uu isku dayayaa sidii kooxdiisa guuldarooyinkii maalmihii lasoo dhaafay soo gaarayey uga leexin lahaa uu kooxda ugu yaraan guul ugu keeni lahaa si kastoo naqataba labadan kooxood ayaa taageerayaashu si weyn isha ugu hayn doonaan dhinaca suuqa kaliibsiga ciyaartooydana wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayeen kooxda kubadda cagta manchester city ay heshiis hordhaca la gaartay kooxda brusia dortman kaasi oo ay kula soo wareegayso ciyaaryahan berut helen koob iyo labaatan jirka u dhashay waddanka norway ciyaaryahankan ayaa ah xidigaha loogu doonista badan yahay qaaradda yurub waxaana kooxda kubadda cagta ee brusia dortman xidigan ay xil ciyaareedkii lasoo dhaafay ku qiimaysay in ka badan boqol milyan oo ganiga ingiriiska si kastoo ay tahaba ciyaaryahankan ayaa haatan wararku waxay sheegayaan kooxda manchester city inay daydayayso walow xidigan aabbihii uu hore ugu ciyaari jiray kooxda kubadda cagta ee manchester city taasina ay rajo gelinayso taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee manchester dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa iyaduna xidigan iyana u xusuul duubaysa la arki doonee haddaba xilli ciyaareedkan marka uu dhammaado halkuu ciyaaryahan halan ku dambeeyo intaasina waxaan ku soo gabagabaynayaa xubinta ciyaaraha intaynu mar kale dhegaystayaal dib u kulmi doonno waa mascad dawida ku dhaafaya sida ay nabadgelyo
xubintii ciyaaraha maxamuud mascade aanu intaasi ku dhaafno markana dhinacii heesaha codkee banxariisi janaha ka waraabiye cumar dhuula cale idaacaddeena aroornimo ayuu gabagabo yahay intaan mar kale kulmi doonnana nabadgelyo
dadku waa ku noolyo